fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
dhegeystayaal waa arbaco juun ah waa toddoba iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali com caawana waxaa idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo aniguo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a qaar ka mid a qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dhadhaab ee dalka kenya oo ka naxay go'aankii shalay maxkamadda sare maraykanku ay ku eyiday go'aan uu madaxweyne donald trump ku mamnuucay inay maraykanka soo galaan dad u dhashay dalalka muslimiinta ahi oo soomaaliya ay ku jirto waxaa sidoo kale aan idinhaynaa jabuuti oo xalay iyo maantaba laga xusay maalinta xorriyadda ee dalkaasi anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka degmada buulaburdi ee jibuuti caawa waxaa sharaf weyn noo ah xilkanna saaran inaan u samayno si fiican annakoo ka fog gurigeenna oo ah ciidamada nabad ilaalinta ee jooga soomaaliya gaar ahaan degmada buulaburde inaan xusno sannadguuraha koobiyo afartanaad madaxbannaanida qaranka jibuuti xibinta dooda gaaban barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida
qaadi federaal ah ayaa waxa uu ku amrayay dowladda maraykanka in ay dib u midayso waalidiinta iyo caruurtooda muhaajiriinta ah ee la kala reebay markii ay ka soo gudbeen xuduudda maraykanka uu la wadaago dalka mexico dana sabro ayaa waxa uu damaanad qaaday codsi ay u soo gudbiyeen midowda xuquuqda madaniga ah ee maraykanka oo matalayay qoysaska ay mas-uuliyiinta ay kala reebeen iyaga oo ku xabisay waalidka meel caruurtana meel kale dhaqankani ayaa hogaamiyey in ka badan laba kun iyo saddex boqol oo caruur ah oo laga reebay waalidkood tan iyo markii madaxweyne donald trump uu ku dhawaaqay siyaasaddiisa dulqaad la-aanta ah laba bilood ka hor sabro ayaa amar waxa uu ku bixiyey in caruurta ka yar shan sannadood lagula mideeyo waalidkood afar iyo toban maalmood gudahood wixii ka weynaa soddon maalmood gudahood
saraakiil ka tirsan aqalka kremlanka ee waddanka ruushka ayaa sheegay inuu jiro heshiis in madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ay shir madaxeed ku yeeshaan dal kale oo saddexaad hadalkaasi ayaa soo baxay maantoo arbaca iyadoo la taliyaha dhinaca amniga qaranka maraykanka john bolton uu moscow wadahadal kula yeeshay putin iyo saraakiil kale oo ka tirsan dalka ruushka kaaliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee kremlinka yuri yushekov ayaa sheegay in faahfaahinta ku saabsan goobta shirmadaxeedka labada madaxweyne la shaacin doono berito khamiis ah kulanka ayaa la filayaa inuu qabsoomo kadib markii madaxweyne trump uu ka qayb galo shir madaxeedka neto oo ko iyo tobanka iyo labaiyo tobanka bisha julaay soo socota ka dhici doona dhici doona kadibna uu booqan doono britain saddex iyo tobanka isla bishaas magaalooyinka vienna ama helsinki ayaa ka mid ah goobaha maanka lagu hayo in kulanka uu ka dhaco madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa goor sii horeysay u sheegay bolton in booqashadiisa moscow ay kordhisay fursadaha dib loogu soo noolayn karayo xiriirada maraykanka iyo ruushka isagoo intaasi ku daray in xiriiradaasi aanay hadda ahayn qaab aada u wanaagsan balasaabka gobolka plato ee bartamaha dalkaasi nigeria ayaa shaaciyey tirada rasmiga ee dadkii ku dhintay isku dhacyo dhex maray xoololey muslimiinah iyo beeraley kirishtanah isagoo wariyaasha la hadlayay kadib kulan uu la qaatay madaxweyne maxamudu buhari ayaa barasaab simon lalong waxa uu sheegay in dagaalka ay ku dhinteen laba boqol oo qof iyadoo mas-uuliyiintana ay hore tirada dhimashada ugu sheegeen siddeetan iyo lix qof dagaalka muddada socday ee ku saraysan khayraadka dhulka ee u dhexeeya xoololeyda iyo beeraleyda nigeria ayaa noqon karaya mid ka dhimasho badan kan kooxda buka xaram oo ay ku dhinteen labaatan kun oo qof in ka yar toban sannadooda isku dhacyadaasi ayaa sidoo kaleeto cadaadis xooggan saari doona madaxweyne buhari dalkaasi nigeria ayaa inta badan u kala qaybsan waqooyiga oo ay ku nool yihiin muslimiin iyo koonfurta ah oo ay degan yihiin kiristanka
xogeyaha difaaca mareykanka jim maris ayaa ku sugan waddanka shiinaha gaar ahaan magaalada beijing halkaas wadahadallo uu kula leeyahay dhiggiisa shiinaha iyadoo ay jirto xiisad sii kordhaysa oo u dhexeeya labada wadan gaar ahaan dhinacyada milatariga iyo dhaqaalaha maris ayaa sheegay isagoo la hadlay wasiirka difaaca ee shiinaha wing fing arbacada maanta in xiriirka milatari ee u dhexeeya washington iyo beijing uu aada u muhiim yahay islamar ahaantaasina la doonayo in la ballaariyo waxaana uu sheegay inuu rajaynayo inay furaan wadahadallo daacad ah booqashada maris ayaa waxaa dabooshay carada ay beijing ka qabto go-aanka madaxweyne donald trump oo canshuuraadka adag ugu soo rogayo waxyaabaha shiinaha laga keenayo ee mareykanka taasoo keentay in shiinuhu ku jawaabo tallaabo taa la mid oo ay canshuur xaddhaaf ay ku soo rogaan waxyaabaha mareykanka uu soo saaro maris ayaa durwaba waxa uu ka laabtay casuumad ay shiinuhu uga qaybgali lahaayeen dholatus milatari dhowr wadan oo ay si wadajira uga qaybgali lahaayeen
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington inkastoo qaraxyo ay dad badan ku dhinteen iyo falal amni darro ah ay ka dhacayeen ayaa haddana sannadihii u dambeeyey magaalada muqdisho waxa ay kasoo kabanaysay burburkii iyo dib u dhicii ka dhashay burburkii duuladnimo waxaa dalka ku noqday qurbojoog la tegay fikrado ganacsi iyo maalgashi ganacsiyadaasi waxaa ka mid ah dhaqashada digaaga iyo cunista hilibkeeda oo hadda ku soo badanaya maqaayadaha magaalada muqdisho xafiiska wararka ee howlgalka amisom ayaa warbixin ka diyaariyey beer digaaga lagu dhaqo oo ku taala degmada daynile maxamed colaal xasan ayaana warbixintaasi noo soo koobay
afartii sannadood ee lasoo dhaafay axmed xasan cali waxa uu aroor walba u toosayey si uu u xanaaneeyo raxantiisa digaaga beer ku taalla degmada daynile ee magaalada muqdisho maalinta axmed waxay ku bilaabataa isagoo nadiifiya shabagga ay dooradu ku nooshahay quudintooda isagoo ugu dambayntiina urursada ukumaha ay dhaleen waxa uu ku ridaa bogsyo markaa kadib ayaana loo daabulaa macaamiisha ganacsigiisa ku xidhan ee magaalada inteeda kale waa kan axmed oo sharaxaya way ku soo badanayaan beledka rabitaanka waxa la yidhaahdo ukunta ama hilibka wayna ku cusub tahay wax kaloo brobleemahu ma jiraan laakiin dadku waysan horay uma aqoonin
ukunta waxaa aroor kasta daabula kow iyo toban gaari oo ay beertu leedahay kuwaa oo geeya goobo ganacsi oo isugu jira maqaayado iyo dukaamo ay qaarkood shirkaddiisa leedahay axmed ayaa bilaabay ganacsigiisan digaaga sannadkii labada kun afariyo tobankii isagoo geliyey qarash aan aad u badnayn adeegsanayana dhul uu kiristay iyo digaag yar laakiin afar sannadood kadib ganacsigiisu waa uu koray isagoo hadda shaqaalaysiiya in ka badan boqol kun oo dhallinyaro ah beertiisu haatan waxay xanaanaysaa shan iyo labaatan kun oo digaag oo soo saara maalintii siddeed iyo toban kun oo xabbo oo kuna oo uu ka soo galo qarash ku filan sii socoshada ganacsigiisa kambanigan wuxuu leeyahy ilaa boqol iyo dheeraad shaqaale ah ayaa jira hadda oo noo shaqeeya waxaan leenahay maqaayado oo jikinka iyo ukunta iyo lagu gado waxaan leenahay hilib faroosina axmed oo shan iyo afartan sano jira ayaa sheegay inuu arkay fursado ka bannaanaa ka ganacsiga digaaga oo markii hore ku koobnaa dadka reer miyiga ah iyo qaar ka mid ah dadka magaalada oo digaaga ay guryaha ku dhaqdaan oo aan badnayn geyn jiray marka ay u baahdaan suuqyada muqdisho inkastoo uu jiro burbur dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ammaanka oo aan caga badan ku taagnayn iyo dadka soomaaliyeed oo door bida cunista hilibka xoolaha haddana axmed waxaa ka go'nayd inuu ka miro dhaliyo ganacsigiisa annaga waxaan isku daynay inaan dadka ka gadno in uu caafimaad leeyahay in loo baahan yahay in gudaha laga soo saari karo waxaa ku nacfiya dad aad u badan sida bulshooyinka kale ee caalamka cuntadu waxay ka mid tahay waxyaabaha udubdhaxaadka u ah dhaqanka soomaalida cunnada ay cunaan soomaalida waxaa ugu boqran hilibka xoolaha laakiin axmed waxa uu ku waaniyaa macaamiishiisa inay cunaan hilibka cad sida digaaga iyo kalluunka oo uu u sheego inay caafimaadka wanaagsan yihiin xarunta axmed uu ku xanaaneeyo digaagga waxay ku qalabaysan tahay farsamo casri ah oo ay ku jiraan mashiinno quudiya digaagga kuwo ukunta ururiya oo goob isugu geeya iyo kuwa xaaqa saxarada digaagga axmed waxa uu rajaynayaa in tirada digaagga uu hadda dhaqdo ay gaarto ilaa iyo boqol kun marka la gaaro dhammaadka sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka isagoo qorsheynaya inuu ku fidiyo ganacsigiisa meelo ka baxsan muqdisho waxaa kaloo uu qorsheynayaa inuu maal gashado ganacsiga kalluunka inaan gobollada aan siino oo aan baahida gobollada daboolno kadib inaan u gudubno insha allahu eh, inaan dibadda u dhoofino wadamada nagu dhegan oo dabcan baahidaas ay ka jirto oon dareemayno inaan ah, u iibgeyno soomaaliya oo lagu yaqaanay kalluun iyo khayraad dihin ayaa muddo ku dhow soddon sannadood waxaa la haray dagaallo hor istaagay in la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha soo saarista iyo dhoofinta khayraadkaasi kow iyo toban sannadood ka hor ayay ciidamo ka socda midooda afrika ay tageen soomaaliya si ay uga caawiyaan dib u soo celinta dowladnimadii ka burburtay laakiin haatan beesha caalamka ayaa aaminsan in soomaaliya ay cagta saartay dariiqii dib u soo kabashada maxamed colaad xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay
hay-adaha gargaarka ayaa ku baaqay in cunqabateyn lala beegsado dhinacyada ku dagaalamaya dalka yemen iyo in cadaadis caalamiya la saaro dhinacyadaasi si loogu ogolaado galaangalka gargaarka bini'aadanimo baaqan ayaa kusoo begmaya iyadoo maanto arbacaha ay ku kulmayaan magaalada baris ee waddanka faransiiska diblomaasiyiin ka socda caalamka oo ka hadlaya mushkiladaha ka hogan waddanka yemen oo uu sii murjiyey weerarkii toddobaadkii hore ka bilowday deegaanka xudayda wariyaha v o a liza bryant ayaa warbixintan baris ka soo dirtay waa kan xuseen baraadan oo inoo soo kooba shirkan ayaa waxaa hogaaminaya dalalka faransiiska iyo sacuudiga waxaana uu qorshuhu ahaa markii hore inuu noqdo mid heer wasiir ah iyadoo la filayay inuu khudbad ka jeediyo furitaanka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron laakiin arrinta ayaa isbedeshay dagaalkii xudayda kadib waxaana ka qaybgelaya khubaro caalami ah iyada oo laga dhigay shir albaabadu u xidhan yihiin hay-adaha gargaarka ayaa walaac ka muujinaya halista ka iman karta xaaladda dalka yemen sida ay faahfaahinayso rasha mucaawiya oo ka tirsan hay-adda amnesty international
waxaan diiwaan gelinay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye mamnuuceen ama xayireen soo gelitaanka waxyaabaha muhimka ahaa ee loo wado yeman sidoo kale xuutiyiinta ayaa iyaguna carqaladaynaya gargaarka loo wado dadka rayidka ah
faransiiska iyo maraykanka ayaa taageera isbahaysiga sacuudiga hogaaminaya waxaana dowladda faransiiska ay la kulmaysaa cadaadis xoogan iyada oo lagu cambaaraynayo hubka ay ka iibiso sacuudiga iyo dalka ay xulafada yihiin ee imaaraadka sidoo kale qaramada midoobey ayaa ku eedeysay isbahaysiga sacuudiga hogaamiyo in ay dad rayida beegsanayaan laakiin isbahaysiga ayaa arrintaasi beeniyey rasha mucaawiya ayaa sheegtay in amnesty international iyo hay-adaha kale ee xuquuqda aadamuhu ay ka rabaan beesha caalamka inay xayiraad ku soo rogaan labada dhinac ee ku dagaalamaya yemen
waxaan ugu baaqaynaa faransiiska oo xulufo la-ah sacuudiga islamarkaana hubka ka iibiya in ay sacuudiga ku cadaadiyaan inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha islamarkaana gargaarka u ogolaadaan shacabka yemen
dagaalka yemen oo ah mid saddex sano socday ayaa waxaa ku dhintay kumanaan dad ah waxaana ku barakacay malaayiin kale warbixinta wariyaha v o a liza bryant oo inoo soo koobayey xuseen barre aadan halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a
maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo geliyey puntland muhaajiriin badan oo ka yimid dalka ethoobiya mas-uuliyiinta puntland ayaa waxay sheegeen in ay soo gaarayaan kumanaan oo haatana ay sii kordhayaan weligeena faadumo yaasin jaamac ayaa waxay booqatay mid ka mid ah meelaha ay ku sugan yihiin muhaajiriintaasi warbixintan ayayna nooga soo dirtay
halkani waa xaafado ka mid ah magaalada boosaaso oo ay meherado ganacsi oo kala gedisan ku leeyihiin dad ka soo jeeda dalka itoobiya waxaa wax ka iibsada hooy ka dhigta tahriibayaasha ka yimaada dhinaca itoobiya waxa ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin inkastoo qaarkood ay ku nastaan gudaha meheradahan haddana badi waxaa hooy u ah gidaarada iyo dhulka bannaan iyadoo cimilada magaalada boosaasona ay tahay mid aada u kulul waa tiradii ugu badnayd ee tahriibayaal dhinaca itoobiya ka yimaada oo ku sugan gudaha magaalada boosaaso waxaana jira caqabad hortaagan safarkoodii tahriibta ahaa ee dhuumaalaysiga ahaa kadib markii baddu ay xirantay hase yeeshee ma jirto khatar nabadgelyo xumo oo ay ka baqayaan thomas garima waxa uu v o a u sheegay in dadka tahriibayaasha ah aysan dhibaato uga soo cararin dalka itoobiya intooda badan ay ka yimaadeen dhulka miyiga ah sababta tahriibta ku xambaartay ayuu ku sifeeyey kadib markii ay arkeen saaxiibo horay u tahriibay oo dhaqaale ka soo sameeyey dalka sacuudiga thomas ayaa v o a u sheegay inay sii kordhayaan tirada tahriibayaasha ka imanaya dalka etoobiya inkastoo uusan sheegin dad xanuun la ildaran marka laga reebo safarka dheer iyo cimilada magaalada oo kulul ra-iisul wasaaraha etoobiya haddeer waxaba dhibaat male moogta waa okay wayaan wadanka laakiin kuwaana kuwaan waa reer baadiya ka imaadan maaragtay qof sacuudi aadeeyo baabuur soo gadayo gurigaad dhisay saasoo fiirayan saas amalow soo tagay waxa kale ma dhibaat kale iyo political case waxaba kale ma dhibaat ma lehayn jamiila axmed waa hooyo saddex caruur ah ku dhashay gudaha magaalada boosaaso waxa ay v o a u sheegtay inay ka ganacsato cuntada etoobiyaanka ee loo yaqaan canjeela xabashida እኔ የምኖረው እዚህ ቦሳሶ ነው እና የምኖረው ዲከዳ አካባቢ ነው። የምሰራው ምግብ ቤት ብቻ ነው። ታሪፍ ሂጄ አላውቅም። የምሰራው የኢትዮጵያኖች ምግብ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቡናና ሻይ ምናምን እሰራለሁ። በቃ ሌላ የምሰራው ነገር የለም።
cabdiraxmaan oo ku hadlay afka tahriibayaal badan ayaa sheegay inay sii wadan doonaan safarkooda tahriibta ah Aanaa shirkaa raayimite. Waan inni barbaadu jechuudha.
magaalada boosaaso As waxaa keessa iminka taa'ee ku sugan diiniin tiradii wantan, ugu badnayd eh, ee jechuudha.
tahriibayaal ah oo ka imanaya dhinaca dalka itoobiya gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacay sidhado ayaa v o a u sheegay in bishii may tirakoob ay sameeyeen ay gudaha magaalada boosaaso soo gaareen tahriibayaal gaaraya sagaal kun toddoba boqol labaatan iyo kow oo ka soo jeeda dalka itoobiya tirakoobka bishan juun ayaa guddoomiyuhu sheegay inay filayaan in tirada tahriibayaashu ay kor u kici karto iminkana ay gacanta ku hayaan Ee, bishii may keliya waxaa yimi sagaal kun toddoba boqol iyo kow iyo labaatan bishii juun aynu hadda ku jirrona waa la wadaa waxaan filayaa intaa labanlaabkeeda inay noqonayso siddeed iyo toban kun wax gaaraya ay noqoto maalmihii iidka ugu dammeeyey iyo afar iyo labaatanka bisha miidiya waa ku aragteen boqol boqol bay u soconayaan gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacaysdhado ayaa sheegay inay bilaabeen howlgal ay laamaha ammaanka gobolka bari ku qabanayaan wakiilada wax tahriibiya mulkiilayaasha iska leh gaadiidka tahriibta lagu qaado iyo qaar ay dib ugu celinayaan halkii ay kasoo tahriibeen waxaana guddoomiyaasha gobolada puntland iyo kantarooladaba uu ugu baaqay inay hakadgeliyaan safarka tahriibayaasha guddoomiyaasha gobollada degmooyinka si wada jira in maxamed wax looga qabto dadkaana la badbaadiyo waxaan rabnaa sida ugu dhaqso badan een, inaannu kuwa u qabanno oo aan hal qof meel kasta u joogana waa loogu tegaya xafiis waa la bilaabay howlgaas ilaa xalay wuu socday qaybna waa la hayaa goobaha ay magaalada boosaaso ka degan yihiin dadka ka yimid dalka itoobiya ee qaybtood ay rabaan inay u tahriibaan dalka sacuudiga waxa ay isugu jiraan goobo ay u hoydaan habeenkii sida halkan hadda ka muuqata waxaa kaloo jira goobo ay isticmaalaan oo musqulaha ah iyo meherado isugu jira cunto timajare iyo waxyaabo kale oo iyagu ay si gaara u isticmaalaan waxaana muuqata inaysan wax dhiba kala kulmin inta ay ku sugan yihiin gudaha magaalada boosaaso faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dalka jabuuti waxaa maanta looga dabaaldegayaa kuwii afartan sano guuradii ka soo wareegatay markii waddankaasi uu xurnimadiisa ka qaatay gumaystihii faransiiska xaflado ayaa xalay ilaayo maanta ka dhacayay waddankaas warbixinta arrintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a ee waddankaasi jabuuti ramadaan muuse jamhuuriyadda jabuuti ayaa maanta xustay sanad guuraha koob iyo afartanaad ee ka soo wareegay wakhtigii jabuuti ay qaadatay gobonimada oo ah toddobiyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii
gargaartay guluhu
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa saaka ka qayb galay dabaaldega ciidamada isagoo salaan ka qaatay calanka markii la saaray muusiga calanka goobta lagu maro dabaaldega ciidamada ee dalka jabuuti waxaa si xidhiidha u soo maray dhammaan ciidamada qalabka sida ee jabuuti iyo kuwa booliiska iyo qaybaha kale ay ka kooban yihiin kadib madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa guddoomiyey xafladda xuska calanka ee lagu qabto qasriga madaxtooyada jabuuti isagoo halkaasi ka jeediya hadal kooban oo soomaaliya iyo khudbad afka faransiiska oo uu ku soo qaatay arrimaha soomaaliya Je pense également à la Somalie, un pays qui se relève progressivement des justes pays d'insécurité. À l'heure où les ter- terroristes des Shabab partent perdre du terrain, waxaan kaloo xusuustaa soomaaliya oo ah waddan ka soo kabanaya aafadii nabadgelyo la'aanta wakhtigan oo argagixisada shabaab kolba laga qaadayo amba lagala wareegayo dhul ay hore u haysteen iyadoo dowladda soomaaliyana ay waddo dadaal wax ku oola oo la taaban karo waxay nala gudboon in gacanta lagu hayo arrimahaasi wanaagsan oo laga faa'iidaysto fursaddan si loo gacan qabto dowladda soomaaliya sidaasi awgeed waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay sii kordhiso dadaalka nabadaynta ee ay ku bixisa soomaaliya si dalkaasi iyo dadkaasi ay u helaan si kama dambaysa nabad nabadgelyo iyo xasilooni
définitivement, la paix sidoo kale madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa hadalka soomaaliga ee ujeediyey kaga warramay qiimaha gobonnimada iyo sida loogu baahan yahay in laga waantoobo tahriibka gobonnimada aan habsanayno iyo calanka aan habsanayno waxa ay nolol bay u baahan tahay in lagu abuuro waxay u baahan tahay inaad dadweynaha la dareensiiyo gobonnimadu waxay ka dhigantaa nabaddu waxay ka dhiganta deganaanshu wuxuu ka dhiganya Eh, dadku inay isjeclaadaan waxay ka dhigantaha wadamada kale ee horta ah ee lagu qamaamayo ee lagu yaacayo waxa ay hayaan iyo waxa ah wadankeena jira dadka xornimadiisa meeshuu doonayo inuu maro isagoo xora inuu maro isagoo oo madaxa taagaya inuu maro ma aha in dooni iyo wax lagu dhex tuuro ma aha inuu dab iyo dalayl iyo iyo bad ku ku dhex dhaco ma aha sidaa gobonnimadu waxay ku siinaysaa inaad doorato meesha aad jeceshahay inaad ku noolaato wadankaaga wax kaaga fiicanna la arki maayo laakiin asbaabihii ama sababihii loo baahnaa dadka talada loo dhiibay ee talada haya ayay ku xidhan tahay iyaguna waajibkooda inay ka soo baxaan inay u sahliyaan inay shaqo abuuraan in ay cadaaladda ka shaqeeyaan inay dadweynaha tusaan inay isaga u shaqaynayaan ay u adeegayaan dhinac kale waxaa lagu marti qaaday xuska calanka ee jabuuti ufuud kala duwan oo heer baarlamaaniya oo ka timid dalalka deriska sida soomaaliya iyo etoobiya rabadaan muuse v o a jibuuti
sidoo kale askarta dalkaasi jabuuti ee ku sugan soomaaliya ayaa iyana waxa ay xuseen maalinta xornimada ee jabuuti xuskaas oo ka dhacay magaalada buuloberte waxaa warbixinta noo soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane munaasabadda maalinta xorriyadda shacabka jabuuti ee toddobaiylabaatanka juun ayaa maanta looga dabaaldegay gobolka hiiraan oo ay ka howlgalaan ciidamo ka socda jamhuuriyadda jabuuti maanta oo kale koob iyo afartan sano ka hor ay ahayd shacabka jabuuti markii ay xorriyaddooda ka qaateen gumaysihii faransiiska mustafa jaamac geedi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka jabuuti ee degan degmada buulaburte ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda maalinta xorriyadda u diray madaxweynaha iyo shacabka jamhuuriyadda jabuuti
anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka degmada buulaburdi ee jibuuti caawa waxaa sharaf weyn noo ah xilkanna saaran inaan u samayno si fiican annakoo ka fog gurigeenna oo ah ciidamada nabad ilaalinta ee jooga soomaaliya gaar ahaan degmada buulaburde inaan xusno sannad guuraha koob iyo afartanaad madax bannaanida qaranka jibuuti annakoo iloobayn odayaasha nabadoonnada hooyooyinka dhallinyarada ciidanka soomaaliyeed meel kastay ha joogaanba iyo shacabka degmada buulaburde waxaan ugu duceeya ugu duceeyaa ilaaha ugu sarreeya iyo ilaaha qaadirka ah inay si buuxda u qoraan hanankooga qaran aamiin duqa degmada buulaburte maxamed axmed rooble juray oo ku hadlaya magaca maamulka magaalada ayaa waxa uu sheegay in shacab iyo maamulba ay farxadda maalinta xurriyadda la qaybsanayaan dadka jabuuti
Ee, waxay maanta oo kaleeto ee, kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo toddobaadii dalka jabuuti uu qaato xornimadoodii oo ay ka qaateen gumaystaha faransiiska laakiin maanta annaga waxay nooga dhigan tahay maalintii ay noo yimaadeen ciidamada walaalaheenna hiil walaala ay noo heliyeen anigoo weliba in badan u mahad celinaya madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar gelle labada kun saddex iyo tobankii aan waxaan xasuustaa maalin maalmaha ka mid a idaacadda v o e da anigoo dhegaysanaayo yaa waxa uu ballan qaaday hal bitilyan oo ciidan inuu u duri doono degmada buula burde wuu ka dhameeyey labada kun afar iyo tobankii heeryadii gumaysigii iyo dhibaatadii aan ku jirrayna way naga dulqaadeen waxaan la qaybsanaynaa farxaddan waxaan nahay qayb ka mida dalka jabuuti aadaan u soo dhowaynaynaa maanta waa maalin annaga nugu weyn insha allahu tacaala hadduu ilaa yidhahdo waxaan leenahay hambalyo hambalyo shacabka reer jabuuti iyo madaxdooda dhammaantood insha allah ciidamada hiil walaal jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa waxay ka howlgalaan magaalooyinka beledweyne buulaburte iyo jallaqsi waxaana ay tababaraan ciidamada soomaalida iyagoo ka qayb qaata horumarka deegaanka xuseen xasan dhaqane v o a buulaburte
hagaaga warbixintaas xuseen xasan dhaqane ayaa soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana bal aan ku nasanno heestan
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaa soo gaaray qeybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka qoyska iyo haweenkaasi yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo rayn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
saraakiil ka tirsan aqalka kremlanka ee waddanka ruushka ayaa sheegay inuu jiro heshiis ah in madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhiggiisa ruushka valadimir putin ay shirmadaxeed ku yeelan doonaan dal kale oo saddexaad hadalkan ayaa soo baxay maantaoo arbacaha iyadoo la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee maraykanka john bolton uu moscow wadahadal kula yeeshay putin iyo saraakiil sare oo ka tirsan waddankaas kaaliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee kremlinka yuri yushekov ayaa u sheegay warfidiyeenka in faahfaahinta ku saabsan goobta shirmadaxeedka labada madaxweyne la shaacin doono berri oo khamiis ah kulanka ayaa la filayaa inuu qabsoomo kadib marka madaxweyne trump uu ka qayb galo shirmadaxeedka neto kow tobanka iyo labaiyo tobanka bisha julaay ee soo socota
garsoore federaal ayaa waxa uu ku amray dowladda maraykanka in dib ay u midayso waalidiinta iyo caruurtooda muhaajiriinta ah ee la kala reebay markii ay kasoo tallaabayeen xuduudda maraykanka uu la wadaago dalka mexico garsoore diina sabro ayaa damaanad qaaday codsi ay u soo gudbiyeen midowda xuquuqda madaniga ee maraykanka oo matalayay qoysaska ay mas-uuliinta ay kala reebeen iyaga oo waalidkana meel ku xiray caruurtana meel kale dhaqankan ayaa hogaamiyey in ka badan laba kun iyo saddex boqol oo caruura laga reebay waalidkood tan iyo markii madaxweyne trump uu ku dhawaaqay siyaasaddiisa dulqaad la-aanta ah laba bilood ka hor xogeyaha difaaca maraykanka jim maris ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada beijing in wadahadallo uu la qaadanayo waddanka shiinaha gaar ahaan dhiggiisa dalkaasi ay ka wada hadli doonaan arrimaha dhaqaalaha iyo militariga labada dhinac maris ayaa sheegay wasiirka difaaca ayaa u sheegay wasiirka difaaca ee waddankaasi in maalinta aanirahda maris ayaa u sheegay wasiirka difaaca ee shiinaha wing fing arbacada maanta in xiriirka militari ee u dhexeeya washington iyo beijing uu ahaa mid aad muhiimad gaara ugu leh in xiriirka labada wadan la ballaariyo isagoo sheegay inuu rajaynayo inay furaan wadahadallo daacadda boqoshada maaris ayaa waxa ay dabooshay carada ay beijing ka qabto go-aanka madaxweyne trump uu canshuuraadka adag ugu soo rogayo waxyaabaha shiinaha laga keeno iyadoo shiinahuna ay taa beddelkeeda jawaab ka bixiyeen in canshuuraad xaddhaaf ay ku soo rogayaan waxyaabaha maraykanka uu soo saaro maaris ayaa dib ugu laabtay casuumaad ay shiinuhu uga qaybgeli lahaayeen dowlatus milatari oo dhowr wadan ay ka qaybgeli lahaayeen barasaabka gobolka plateau ee bartamaha nigeria ayaa shaaciyey tirada rasmiga ee dadkii ku dhintay isku dhacyo dhex maray xoololey muslimiina iyo beereley kristana isagoo wariyaasha la hadlayay kadib kulan uu la qaatay madaxweyne mohamedu buhari ayaa barasaab simon lalong waxa uu sheegay in dagaalka ay ku dhinteen laba boqol oo qof iyadoo mas-uuliintana ay hore tirada dhimashada ugu sheegeen siddeetan iyo lix qof dagaalka muddada socday ee ku salaysan kheyraadka dhulka ee u dhexeeya xooroleyda iyo beeraleyda nigeria ayaa noqon karaa mid ka dhimasho badan kan kooxda boko xaraam oo ay ku dhinteen labaatan kun oo qof in ka yar toban sannadooda dalka nigeria ayaa inta badan u kala qaybsan waqooyiga oo ay ku nool yihiin muslimiinta iyo koonfurta oo ay degaan kiristanka
markan waxaad kusoo dhowaataan dhegaystayaal dooda gaaban nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa shalay ansixisay xayiraaddii dhinaca safarrada ee uu soo rogay madaxweyne donald trump oo ku wajahnayd muwaadiniinta shan waddan oo muslimiin ah oo ay soomaaliyana ku jirto go'aankan ayaa guul siyaasadeed oo weyn u ah madaxweyne trump dalal ay ka mid yihiin jaad suudaan iyo ciraaq ayaa kal hore laga saaray liiska kadib markii ay dowladaha saddexdaasi waddan ay sameeyeen dadaallo diblomaasiyadeed haddaba dowladda soomaaliya ma ku guulaysan kartaa in liiskani ay ka saarto magaca soomaaliya xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonnaa waxaana marti igu ah duraan xasan yare oo ah saxafi madax bannaan oo deggan magaalada edmonton ee dalka kanada iyo bashiir xaashi dhoorre oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota akhyaarta sharafta leh kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban marka hore waa mahadsantihiin waxaan jeclahay inaan ku hormaro duraan duraan dowladda soomaaliya ma ku guuleysan kartaa in liiska ee dalalka muslimiinta ah ee laga mamnuucay in dadkooda ay maraykanka yimaadaan ay magaca soomaaliya ka saarto nuur aad ay aada u mahadsan tahay sida anigu aan qabo dowladda haatan ka jirta dalka soomaaliya oo dowladda federaal uuna madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaan isleeyahay haddii ay dadaal xoogan ay gelisa sidii meelo kaleba ay dadaalka u gelisay oo ah dib u soo celinta dadkii maxaabiista iyo meelo kale haddii haatan ay arrinta xoogga saarto waxaan aaminsanahay in ay guul ka gaari ka gaari karto waxaana isleeyahay waa mid haatan dowladda soomaaliya looga fadhiyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda in ay kaalin doorle ay ka qaadato basheer xashi dhoorre adiga ma ku raacsan tahay duraan su-aashaas waxa waaye intaanan ka jawaabin kahor waxaan ubaahanaa marka hore inaan ogaano waxa la isku haysto waxay yihiin oo wadamadan xanibaada la saaray waxyaalaha lagu haysto waxay yihiin markaan ogaano ayaanu ka jawaabi karnaa su-aashaas soomaaliya ma laga saari karaa mase lagama saari karo waxyaalaha ugu muhiimsan donald trump iyo xisbiga republicanka ay ku doodayaan waxay tahay wadamadaanu inaysan lahayn registration markaas muwaadiniintoodana aanan la la la fedgaraynin ama aan la marinin procedurkii amniga wadanka marka soomaaliya marka la fiiriyo waa wadan intaas sana burbursanaay soddon sana aan dowlad lahayn muwaadiniintooda aan la aqoonin national i d aan lahayn security check aan lagu samaynin marka intaas oo dhan marka la fiiriyo waxay noqonaysaa jawaabtu waxay noqonaysaa maya maxaa yeele maraykanku waxa uu doonaya wadamadan uu ka qaadayo banka inay systemkaas soo maraan haddii aysan systemkaas soo mari karin marka waxay ka dhigan tahay inaanan laga bixi karin liiska dowladda soomaaliya runtii howlo badan ayaa u yaala laakiin waxay ila tahay arrintan hadda lagu haysto inay u baahan tahay dadaal tiro badan soomaaliyana hadda awooddaas ma lahan marka macquul ilama ahan inay hadda dowladda soomaaliya arrimaha noocaas ay wax ka qabato
duraan oo maqlaysaa bashiir xaashi wuxuu leeyahay macquul ma ahan in ay dowladda soomaaliya arrintaasi ku guuleysato isaga oo cogsanaya sababaha dadkeeda aanan dowladuba ka warqabin amni ahaan maraykankana uusan isku haleyn karin arrintaasi marka maxaa adigu ku sababeyneysaa mowqifkaaga
nuur aada mahadsan tahay waa ku mahadsan yahay bashiir fikirkiisa laakiin in lagu guulaysto iyo in lagu guul daraysto horta waxaa ka horeeya marka hore dowladdu inay dadaal gelisa arrintan oo iyadu dee ayadaa dalkii iyo dadkiiba ka mas-uul ah marka maraykanka maadaama oo haatan dowladda soomaaliya gaar ahaan dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ay tahay iyadu ay wakiil ka tahay shacabka soomaaliyeed in ay arrintan kala hadasho oo hor dhigto bal sababaha iyo waxyaabaha lagu haysto soomaaliya oo ay liiskan ugu jiraan waxaan isleeyahay arrintaas waa arrin muhiim ah oo dowladdu doorkeeda looga baahan yahay waxyaabahaan isleeyahay haatan soomaaliya waa looga qaadi karaa waxaa ka mid a markaan fiirina arrintan maraykanku uu kusoo rogay wadamada islaamka u badan marka la fiiriyo nurow wadamadii horey looga qaaday sida ciraaq oo kaleeto waxaan dhihi karnaa waa wadan naga liita xag amni iyo xag siyaasadeed labadaba waxaa la isdhihi karaa marka arrintan ma ahan registration oo keliya maraykanku wuxuu ugu soo rogay wadamada wadamo badan oo registration ama diiwaangelin leh sida iran oo kaleeto ayaa maraykanku uu kusoo rogay marka waa siyaasad isdiiwaangelin iyo dhan kaleba qusaysa marka aan fiirino waqti xaadirkan soomaaliya iyo wadamada kale ee liiskan ku haray sida libiya suuriya iyo iran marka laga feer laga reeba iran inta kaleba waa wadamo anagu aan ka horeyno aanaan u dhoweyno marka la fiiriyo xagga siyaasada iyo nabadgelyada iyo sidoo kaletaba iskaashiga marka maalinba meel ayay mareysaa maraykanku markii hore liiskan wuu soo rogay wadamo badan ayuu ku daray sida ciraaq oo kale sida sudan oo kaleeto sida jad oo kale waxaan isdhihi karaa marka haddii dowladeenu ay dadaal muujiso wasaaradda ay arrimaha dibadduna arrintan ay xiriirka la samayso maraykanka kama liidano ayaan qabaa anigu wadamadii horey looga saaray marka la fiiriyo xagga amniga iyo xagga dhan kaleetaba waxaa keliya oo la isdhihi karo waxay tahay dhanka nabadgelyada dhanka nabadgelyadana waa la socotaa nurow iskaashi ayaa jira dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedyada iyo sidoo kaleeto wadamada africa iyo sidoo kaleeto maraykanku haatan soomaaliya ay ka wadaan ugu dambeyntii gabagabadii ayaan soo gaarnay idinka isoo koobaya muxuu xalku ku jiraa sidee magaca soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed looga saari karaa liiskan ma aragtay uguna suurageli kartaa dadka soomaaliyeed in ay soo geli karaan maraykanka duraan ayaan ku hormarayaa duraan adoo soo koobay
nuur sidaan horey u sheegay wax walba dadaal ayay ku xiran yihiin waxa weeye fulayo guul ku dhoweyd baa la yidhi marka dowladda soomaaliya oo haatan aan aaminsanahay dowladd adduunka ictiraaf badan looga hayo gaar ahaana ee shacabka soomaaliyeed ay taageero badan u hayaan waxaan aaminsanahay arrintan inay xal iska saarto ee sidoo kaletana waxaan isleeyahay maraykanku markuu dad keenayo ama dunida saddexaad ama meelo kale kasoo qaadanayo asaga ayaa iska baara qofkaas taariikhdiisa iyo siduu ku yimid iyo waxyaabahaas oo dhan uu sameeyo markaa kadib ayuu u ogolaadaa fiisada ama dalkugalka maama uu ka diidaa marka anigu waxaan isleeyahay arrintan waa arrin ay ka qaadan karto door wanaagsan dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kaletana waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah in la helo iskaashi soomaaliyeed oo ku dhisan horumarinta dalka iyo dadka iyo sidoo kalena arrintan in hal dhan looga soo wada jeesto tala ahaan anigu waxaan usoo jeedin lahaa dowladda soomaaliya in arrintan xil ay iska saarto si dhibaatada dadka shacabka ee soomaaliyeed ee dunida ku kala maqan oo laga yaabo maraykanka iyo meelo kala duwan inay ku kala nool yihiin oo ay su imaan la-yihiin in ay arrintan xil iska saarto oo sidii dowladihii ka horreeyeyba maraykanka ay tacaamul wanaagsan ula sameeya arrintan uga dhaadhiciyeen in iyaduna waajibkeeda gudato ayaan isleeyahay waa mahadsan tahay duraan xasan yare bashir adna maxaa ku dari lahayd nuur marka hore waa mahadsan tahay saaxib niw aniga waxay ila tahay marka la fiiriyo haddan soomaaliya meesha ay taagan tahay iyo waxyaalaha markaa hor taagan si ay uga baxda liiskan hadda marka ugu horeyso waxaa technicalka nagala rabaa marka hore in la sameeyo oo ah in shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan registration loo sameeyo maamul goboleedyada iyo dhammaan dowladda federaalka ay arrintaas ka wada shaqeeyaan oo la ogaado in konta qof oo soomaaliya ah waddanka joogto qof kastana uu lahaado i d asaga u kaasa oo markii qofkaas la qabto ama amni ha ahaato ama meel lagu qabto la ogaado qofkaan meeshuu ka yimid iyo ya maxaa la dhahaa taariikhdiisa iyo information laga hayo taas markay timaado dabcan adduunka waxawaaye standardka nagala raba markaan nimaano waxawaaye waa awoodna markaas in adduunka aan aan la tacaamulno ama ha ahaadaan wadamada deriska ama ha ahaadaan maraykanka iyo wadamada markaas yurub aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen duraan xasan yare oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada edmonton ee dalka kanada iyo bashiir xaashi dhoorre oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota kuna sugnaa magaalada minneabolis tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur ayaana soo jeedinaya doodaasi gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaa marti igu ah faa'iza sheekh saciid sheekh xasan oo ah wakiilka hay-adda c c d r s ee magaalada buurama hay-addani waa hay-ad wadani ah oo fadhigeedu yahay magaalada hargeysa kana shaqaysa dhowrista carruurta xallinta tacadiyada ka dhex dhaca qoysaska wada nool iyo guud ahaan xadgudubyada ka dhanka ah dumarka oo uu kufsiguna ka mid yahay sidoo kale hay-addani waxay gacan ka geysataa sidii sharciga loo horkeeni lahaa shakhsiyaadka xadgudubka kula kaca dumarka oo ay ku jiraan ragga ku xadgudba xaasaskooda iyo kuwa kufsiga kula kaca gabdhaha faa'isa ayaa ugu horreyntii ka warramaysa qaabka ay u shaqeeyaan howlaha waaweynaan dumarka u qabanaa run ahaantii dumarkao keliyata maahee qof kasta oonan bulshada codkiisu gaari karaynin ayaan caawinaa siyaabahan u shaqaynayna waxa weeyaan waxaan la shaqaynaa inta bixisa adeegyada sida booliska c i d da maxkamadda xeer ilaalinta isbitaalka qolo baahi koob iyagana la yidhaahdo oo qofka markay tacadi ku dhaco dhinaca caafimaadka iyo dhinaca legalka labadaba ka caawisa marka guruubyadaasaan la shaqeynaa oonu qofkii markaay dhibaata ku dhacdo wixii dhib soo gaadha aanu anaguna gaadhsiinaa inaanu qofkii dee loo soo qabto haddii qof uu dhibaateeyey haddii uu ubaahan yahay caafimaadna inaan adeeg caafimaad u dirno haddii uu ubaahan yahay in markaa loo sameeyo monday ama waxa counselingka la yidhahdo ama la talina aanu siinaa waa gartay marka inta badan tacadiyadaas soo gaara dadka aad la shaqaysaan sidan qiyaasayo dumar bay u badan yihiin iyo dadka codkooda uusan meel foog gaarin dabcan caruurtaa soo galaysa marka tacadiyada soo gaara maxay yihiin inta badan way fara badan yihiin run ahaantii dee bini aadmigu bulshadu markay isqabato siyaabo fara badan bay isu qaban kartaa gabadh iyo ninkeediibaa isdili karaa laba walaalaabaa isdili karaa ama isdagaali karaa caruurta yaryar ee darbijiifka ah, dhibaatooyin ay bulshada u geystaan baa iyaguna jira caruurta yaryar tacadiyeygan u gaar ahoo sida meelaha iskuulaadka oo kale kaga yimaada baa jira marka dhibaatooyinku way fara badan yihiin laakiin waxa ugu badan bulshadeena marka la yidhaahdo tacaddi waa tacaddiga ka dhaca guryaha dhexdooda ama domestic violenceka waxa la yidhaahdo kaasaa ugu badan oo ama waalidkii oo isdilay ha noqoto ama caruurtii oo isdilaysa ha noqoto ama hablaha guryaha ka shaqeeya oo kalo iyaguna dhibaato gaara qaba ayaa jira oo boysooyinka ah marka way badan yihiin tacadiyada walaalo kursigiiba isna jiro oo isku day kursibaa jira oo isna wallahi iminka aada moodid sanadahan dambe inuu inagu soo badanayo weliba kursigoo wadar ah wadar kursiyeed ama group reebka wax la yidhaahdo marka tusaale ahaan haddii qoyska dhexdiisa oo kale ay dhibaata ka dhex dhacdo sidee adinku ku ogaataan oo adinku xaggee ka soo galaysaan marka markay dhibaatadu qoyska dhexdiisa ka dhacdo inta badan haddii ay tahay gabadha in ninkeeda oo kale uu gacan saaro way berigii hore waxaan samayn jirnay dadka u nugul dhibaatada ee idvska ama dadka barakacayaasha ayaan waxaan ka samayn jirnay wacyigelin aada u fara badan inay nala soo xidhiidhaan oonu anagu toos ugu tegi jirnay waxaan la shaqayn jirnay cidda kaamkaasi ama xeradaasi ka mas-uulka ah oo nala qaban jirta hawsha wacyigelinta kabacdina waxaan samaysan jirnay qof aanu kala xidhiidhno in badanba mashruucu soo socday ilaa iyo two thousand five buu soo socday marka waana la bartay iminka kolka qofka dhibaata ku dhacdo hadday gabadhii oo kale uu ninkeedii intuu qadinayo haddana gacanka hadal wuu leeyahay oo nabaraqabto jidhka ah waxaan u geynaa booliskaan la xiriirsiinaa dabeetana booliskuna kolkaa qofkiiba usoo qabtaan dee hadduu yahay qof mas-uulo oo wax isku falayana halkaasuu dhibtiisii ku qirtaa uu reerkiisii ku wataa hadduu yahay qof dee aanan dhibaatadani daynaynin oy ka tahay caadaystana marka iyadaa qofka dumarkii go-aanka iskale laakiin anagu waxaan fududaynaa in qofkaasi tacadiga loo geystay xaggii maamulkii lagala shaqeeyo oo qofkii loo soo qabto dabeetana laga mariyo waddadiisii maxaa diidaya in qoyska markay isqabtaan intaad adinku qoyskii dhex geli lahaydeen ama qoyskii mid ka mida ama dhinac ka mida uu adinka xafiiskiina la soo xiriiri lahaa inay toos iyagu booliska u aadaan maxaa diidaya oo adinka keentay baahida aad u dhexgelaysaan qoysaskan inta badan caashay dadkan la shaqeynaa waa dan yar waanad garan karaysaa qofka danta yeerle inta badan codkiisu wuu gaaban yahay xeer dhaqan baa jira dadkeenu ay ku kala dhex galaan markaay qoysku ismaagaan ama ay isdilaan markaa dadka danyarka waxaad moodaa in dadku kasii jeestaan oo qofka markay cabashadiisu ku badato aanay dhagal yeesho aanay lahayn laamahan amniga laftirkooda ayaanan u tababarnayn intii hore inay la shaqeeyaan qofkaasi oo haddii ay dhibaata qofka soo gaadho layska dhaafdhaafayo oo kale marka anagu codkii qofkan inaanu soo saarno oon u advocate garayno in qofkanba la dhegaysto dhibtiisiina lala arko marka way u dhaga nugul yihiin inta badanna dadkeena soomaalidu ma yaqaanaan booliska toos ugu tag oo waxa weeyaan qofkan dayarkii waa qof quustay oonan aaminsanayn bay qof baa wax kuu qabanaya marka markay arkeen anagoo dadkii dhiiri gelinayna oo xaggii booliskii iyo caafimaadkii labadiiba isagoon wax qarashii kaga bixin hawshiisii loo fududaynayo taasaa keentay markaa inay nagu soo xidhmaan marka adinku culays saar baad samaysaan oo ah in qofkan hawshiisii la galo oo wax laga qabto cabashadan qofkan uu qabo ha aada iyo aad qofka waxa weeyaan tusaale ahaan oo kale haddii gabadhu iyadoon biil haysanin caruur badanna haysata ninkeediina gacanka hadal uu ku sameynayo reero badanna waxaa jirta intaanaan booliska gaadhsiinin aanu u marno hab kale oo ah inaan qofkii ragga ahaaba la xidhiidhno iyagoo ay guddida meesha xaafadaasi ka talisa ay noo fududaynayaan in qofkii loo caqli celiyo in xaggii diintii laga soo galo dad badanoo ku waantoobo oo marka dambe reerkoodii iska wataa way jiraan kuwo badan oo marka lasoo xido ka tanaasulo oo iyaguna reerkoodii si fiican ula dhaqmaa way jiraan iyo kuwo badan oo markii horeba qof mas-uul qaadi qaadaya aan ahayne markay bulshadu ogaato ama maamulka iyo boolisku ogaadaan dee iskaba kaba go-aan qaato inuu gabadha warqadeedii siiyo lagana dowmariyo oo markaa qofkii dumarkaa faraha ka qaado waxaad markaa ka warantaa faaiisa celcelis ahaan toddobaadkii ama bishii ama intaad hawshan hayseen haddaad qiyaas haysid imise kays baad gasheen ama qoys ama dad dacwado qaba ama dhibaata soo gaarta ayaad dhex gasheen oo xal ka gaarteen horta waa daruuri caashaay gacanka hadalku waa wax maalin walba dhaca siba kugu soo gaarayaan wiigaga qaarkood waxaa laga yaaba inaaban wiiga ku dhamaysana anagoo dhowr kays ama labaataniyo meelaha ay kusoo maraan wiigwiigna inuu hal qof kusoo maraa suuragal ah marka waxaan waa daruuri gacanka hadalku ma odhan karay wiigag baan iska fadhinaa ama maalmaan fadhinaa waa hadba siday bulshada kaaga soo gaadha ciddii waxyeelo qabta laakiin kaysaska inta badan aan odhan karayo markaan qiyaaso way dee aad maantana way badan yihiin bishii hore way ka yaryihiin waa kaysaska kufsiga ah oo iyaga waxaa laga yaabaa wiigiina hal qof kusoo maro inuu bishii hal qof oo kale kusoo maro inay laba inay wiig saddex qof afar qof kusoo maraan waa laga yaabaa kuwaas waa la qiyaasi kara laakiin kuwan kale domestic violenceka ama gacanka hadalkaa ka dhacaya guryuhu tiro ma laha oo ma odhan karayo kiis- kiisaskaas way noo cayiman yihiinoo intaasaan kiis qaabili karnaa ilaa habeenka waan shaqaynaa markay mararka qaarkood nagu kalifto sida muuqata waa howl dhaqaale u baahan marka xagga tasiilaadka iyo een, dhaqaalahan aad ku dhaqdhaqaaqdaan eed hawshaas aad ku qabataan yaa gacan idinka siiyo xagee ka heshaan horta walaalo alxamdulilah dee dad islaam aan nahay anagu kolkii horeba hawshani u risiq raadis waanu u galnay laakiin inta badan wallahi marar waxaa jirta dadka fanka naga siinaya ay naga maqan yihiinuun hawshaa tabarucaada nagu ku wadno annaga ahaan laakiin i- waxa fududaysay oo barnaamijka iskale unicef waxaana hirgelisay hay-adda c c d r s tacadiyada dhinaca kufsiga oo kale ee idinsoo mara celcelis ahaan meeqay gaarayaan toddobaadkii maalintii Walaal.
bishii waa aniga kuu sheegaya way yaryihiin kuwaasi laakiin waxaa laga yaabaa bishii inaan afar case oo kale aan la kulano ama saddex case wiigaga qaar baan wax case isku day kufsi la heli karaa aan kufsi toosii jirin Een, maalin maalin waxaa jirta inaan laba kulmo wax kufsiyaaba yaraan marka weli ma dhacday in dacwad la xiriirta xagga kufsiga oo dadkii geystay loo soo xiray oo la maxkamadeeyey oo qoftii dumarka ahayd ee tacadiga kufsiga lagula kacay ay xaqeedii heshay weli ma dhacday intaad hawshan ku jirteen wallaahi horta caashay waxaa jira laamaha amniga sida c i d da oo kale iyo booliska wada shaqayn fiican baa naga dhexaysa xeer ilaalinta oonan iyadana sh- soo koobi karaynin oo nooba ah meesha biiska ana advocasiga ama udoodista dadka inta badan aanu la galo waayo kaysku marka uu kufsi yahay dowladda ayaa dhibana ka ah marka qofkii uu noo yimaado dhibaatay qabay ee uu kaysku soo galo c i d da waanu la ognahay baaritaankii waxoo dhanba waan la sabaynaa ilaa dhakhtarka intii laga soo cadaynayo inuu qofkaasi kufsi ku dhacay kabacdina laamahaasi waxay noo fududeeyeen inay ko- qofka sida ugu dhaqsaha badan le loo soo qabto marka xeer ilaalinta loo soo gudbiyana qofkii si toosa ayaa cadaalada loo mariyaa Een, run ahaantii way jiraan kaysas aada u fara badan oo xukun ku dhammaaday oo qofkii dumar ahayd ama inan ha ahaatee ama qof weyn ha ahaatee loo loo mariyay cadaaladda sidii habbooneyd laakiin inta badan dhaqankeena soomaalida waxaa jirta wax la yidhaahdo inay lagu saaro geedka loo saaro oo la yidhaahdo aynu inagu ka wada hadalon heshiis ka gaadhno taasina waa caqabadaha noogu badan isagoo kiiskii meel fiican marayo inay salaadiin ama cuqaal intay soo dhex galaan kiiskii dibadda uga saaraan cadaaladda dabadeedna halkaa lagu kala qaato mag iyo wax dee qofkan dhibaatada soo gaadhay aanay waxba ka gaadhayn laakiin iminka waxa waqti xaadirkani aad buu u shaqeeyay qaybta amniga aad
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd faa'iza sheekh siciid sheekh xasan oo ah wakiilka hay-adda c c d r s oo ah hay-ad ka shaqaysa dhowrista carruurta tacadiyada ka dhex dhaca qoysaska iyo guud ahaan xadgudubyada ka dhanka ah dumarka inta aannu mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
caashi ibraahim aadan aad ayay u mahadsan tahay sidii aad idaacaddeenii saakayo labatabaad ku dhegaysateen maxkamadda sare ee maraykanka ayaa shalay waxa ay ayday oo aqbashay go'aan uu madaxweynaha maraykanka ku mamnuucay in maraykanku ay soo galaan dad u dhashay dalalka muslimiinta ahi oo toddoba gaaraya oo soomaaliya ay ka mid ka tahay haddaba go'aankaas ayaa waxaa walaaca ka muujiyey qaar ka- qaar badan oo ka mid ah soomaalida qaxootiga ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee waddanka kenya oo sugayay in dibudejin ay ka helaan maraykanka wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray cabdulaahi geed oo toddobiyo labaatan sane in ka badan ayuu ku sugnaa xeryaha qaxootiga dhadhaab rajooyin kala duwanna waxa uu ka qabay in mar uun dal saddexaad ooga baxo xeryaha qaxootiga dhadhaab oo uu sheegay in culeys fara badan dhanka noolashu ay ka soo food saartay wallaahi waa laba nolol oo aada u kala duwan sababtoo ah nolosha qaxooti waad iska fahmi kartaa waa wax waxaan cunaa wax bini aadan laga soo aruuray oo dad bini aadan uu keenayo xagga haddaan tagno waxaan rajo aada ugu qabay dadka aan saaxiibada ahayn ama dadka aas dhaqaano noo sheekeeyey aad bay u shaqaysaan laba sano mar ninka maqnaa markuu soo laabto asoo wax fiican watu imaanaya ganacsi buu furanaya marka anaga fursada weyn aan raadanayno waxay ahayd inaan meesha aan tagno aan soo shaqaysano oo anagoo nabad qabno haddana aan wadankii dib ugu soo laabano oo wadankii aan wax ka bedelno go'aankay iminka maxkamadda sare dalka maraykanka ku gaartay inay xakamayso dadka ka imaanaya dalalka iiraan libiya iyo soomaaliya siiriya iyo yeman dhammaantood hadalada muslimiin ayaa waxa uu ku sheegay inuu noqonayo mid dhabarjab ku noqonayo noloshiisa iminka uu ku sugan yahay kuna celinayso nolol adag go-aankan aniga shaksi ahaantayda xuquuqdayda u dhaawacay sababtoo ah waxaan broses badan baan soo maray oo cirbado fara badan baan ugu soo dhacay wax badan baan soo marnay intaa waxaa naloo marinaya waxaa inaan wadanka u gudubno marka markii hadda wax diyaabaynoo ahayeen mar baa sharci baa nala soo dhigay haddana xuquuqdaanada run ahaanti waa ugu dhaawacay sababtoo haddii marba aanan bixin waxaasoo dhib in nala maray marka hore ma ahayn sideed sano lasoo dhaafay ayaa geedi wuxuu safaf dhaadheer ugu jiray qaab walbo dalka maraykanka uu u tegi lahaa tanina waxa uu sheegay inay culeys fara badan iminka ku keenaysa isaga iyo qoyskiisa oo ka kooban ilaa iyo toddoba qof waxaa rajada u weyn oon lahayn waxaa mar un wadan saddexaad aan u gudubno maadaama kenya aan dhowr iyo labaatan sano aan ku nooleen wadankeenu burbur uu ka jiro in mar un wadan saddexaad aan tagno aan kasoo shaqaysano ma arrinta qaxootiga wuu ila qabaa intiisa badan sababtoo ah rajada weyn meeshaan qaxootiga loo joogo keliya waxaa amnigaas yar lagu haysto iyo waxbarashada unbaa loo daalaadhacaya sababtoo wax meesha lagu cunay iyo waxa la haystada ad aragto adi naftooda ad yaabaysa dadka aad bay nugul yihiin marka rajada keliya la qabo waxay ahayd in maadaama qaxootiga wado badan waqti badan aan joognay in dib loo laab in wadanka wadan saddexaad jaanis laga helo go-aankaasi wuxuu walaac fara badan geliyey kumanaan soomaali u badan oo doonayay in qoysaskooda qaarna la midoobaan halka qaar kalena hay-adaha qaramadii midoobay ay ahaayeen kuwo ka saacidayay in dal saddexaad ay geeyaan
aniga wejigi koowaad iyo labaad waxaa maray labada kun iyo tobankii baa maray natiijadii in mar wadanku ay qaatay waxaa laisiiyey ko iyo toban labada kun ko iyo tobanki baa laisiiyey labada ko kun ko iyo tobanki ilaa labada kun iyo shan iyo tobanki waa iska suga keeskii bendim ku jiray labada kun iyo shan toban bishii bishii sideedaad baa r c da liigu yeeray j v a aan soo maray labada kun lix iyo tobankii bishii labaad waxaan soo maray c i s waan ku baasay labada kun lix iyo tobankii bishii sideedaad waxaan soo maray caafimaad falaagigi markaasuu diyaar ahaa marka falay baan dalka soomaaliya oo geedi iyo kuwo kale ay ka yimaadeen ayaa walaac fara badan ay ka muujinayeen in xilligan dib ay ugu noqdaan quusqaadashada ay dalka maraykanka ay ka quusqaateen inay mar uun tagaanna waxay ku noqonaysaa dhabarjab runtii wadanka soomaaliya lagama maarmo waa noqon doonaa laakiin xaaladda sida hadda ay tahay mid aan ku noqon karno maa sababto ah gobolada annaga aan ka nimaanay kulli waa waxay gacanta ugu jiraan dowladda gacanta ugu jir qolooyin kale ay gacanta ugu jirtaa marka ma amnina kama jiro meel hadda lagu noqon karo maaha isku soo celceliyo kumanaan qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab madax ayay gacantu halmaroo keliya wada saareen markii maxkamadda ugu sarraysa ay go-aan ku qaadatay ay ku raacday madaxweyne donald trump hakinta dadkaasi ka imaanaya dalalka iiraan libiya soomaaliya siriya iyo yeman oo ah dhammaan dalal muslimiin ah dadka ka soo jeedana ay yihiin kuwa doonayay in dalka maraykanka si walbay ku tegi karaan ay ku tagaan intooda badan maxamed faarax shire v o a garisa
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington waxaa stuudiyaha ugu heliyey jamaal axmed cusmaan oo ila daadinaya idaacadda jimaal wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha kubadda cagta ah ee ka soconaya rushia waa tahay daanduray aad baad mahadsan tahay waxaa jirta ee kubadda cagta adduunka tartanka ee wadanka ruushka sida aashigtaba ka soconaya ayaa waxaa maanta ka dhacay ciyaar mucjiso badan wadanka jarmalka oo koobkan difaacanayay kana mid ah dadkii loo saadaalinayay ama wadamadii loo saadaalinayay in koobkan ay ku guulaystaan ayaa sameeyey in xilli hore uu koobkan ka haro oo gurubyada markii laba gooli waxba guuldaro uu kala kulmay kooxda koonfur kuuriya oo haddii ay badisay xitaa aan waxba usoo korinin guushaasi maadaama iyadu mar hore ay hartay waxayna la degtay jarmalka oo iyadu fursad kale oo haysatay mexico oo saddex gool waxba looga badiyey sweden ay uga badisay ay ahayd jarmalku in gool keliya uu ka dheliyo koonfur kuuriya ayaan u suurgalin oo laba iyo waxba ayaa weliba wax laga dheliyey sagaashanka daqiiqo iyo wixii ka dambeeyey marka taa micneed waxay tahay in jarmalka markii ugu horreysay guruubyada ay ku soo haraan kun sagaal boqol soddon iyo sideedii oo galbeedka jarmalka wadanka la oran jiray uu sidaas sameeyey oo xilligii ugu horreysay oo jarmalka uguna dambeysay marka la fiiriyo qaababka loo ciyaaro kubadda cagta ee sarreebka guruubyada ay ku soo haraan ay noqonayso xilligan maantana waxay noqotay markii labaad sweden ayaa koowaad kusoo baxday maadaama saddex gool waxba ay ku suldartay mexico sidaa daraaddeed mexico ayaa waxaa fursadda jarmalka iska beerdaraysay u noqotay relief ama mid ay iyadu ay kusoo baxday una noqotay guul wanaagsan waxaa dheeli doonaa maanta zerbiya iyo brazil oo gruubka kale ah kooxda brazil waxay doonaysaa in iyaduna ay guul samayso halka sidoo kale ay dheeli doonaan serbia montenegro waa serbia iyo waxaa dheeli doona oo gruubkaasi ku wada jira iyo brazil switzerland iyo costrican way dheli doonaan wixii kusoo kordha waan idiin gudbin doonaa xubinta ciyaaraha iyo idaacaddeenniba intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa daanduray iyo jamaal axmed ismaan idinla socodsiinaya nabadgelyo